habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa arbaca bisha juun ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatankana waa lix iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly dtcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dabadbaxyadii ka socday kenya iyo madaxweynaha kenya uu ku dhawaaqay inuu ka noqday sharcigii canshuuraha ee dadku ay ka bannaan baxeen
aniga oo dhegaysta dhawaaqa dadka reer kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonana sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka waan isdhiibay sidaa darteed ma saxeexayo sharcigan waanan ka noqday
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka innaga aad bay u yar tahay dadka ku howlan taraamada hadda kasoo qaad taraamada ciyaalka laga soo kaxeeya kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan qofkaas oo kale communitiga laguma dhex laguma dhex siidayn karo waxaa la baray fikrad qaloocan waxaa la baray inay dadka dilaan waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan qofka da gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo
warbixin ku saabsan maraykanka oo israa'iil uga digay in dagaalka ay xamaas kula jirto uu ku fido gobolka xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka madaxweynaha kenya william ruuto ayaa arbacada maanta ah diiday inuu saxiixo sharciga maaliyadda ee muranka badan dhaliyey kaasi oo dhaliyey mudaaharaadyo ay dad badan ku dhinteen wuxuuna dib ugu celiyey baarlamaanka si wax looga bedelo sida ay ku warameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi sida wargeyska the star iyo k t n news booliiska ayaa rasaas ooda uga qaaday dad isugu soo baxay agaarka baarlamaanka talaadadii kadibna gudaha u galay xarunta baarlamaanka daqiiqado kadib markii sharci dejiyaashu ay u codeeyeen canshuur cusub oo ay ku doonayeen in lagu kordhiyo laba dhibic toddoba bilyan oo dheeraada dibadbaxayaasha kenya ayaa arbacada maanta ah wacad ku maray inay sii wadi doonaan dibadbaxyada looga soo horjeedo canshuur kordhinta cusub maalin kadib markii rabshadaha ka dhacay waa bannaanka baarlamaanka iyo guud ahaan dalka ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen booliiska hubaysan waa booliis aad u hubaysan ayaa maanta maamulayay wadooyinka caasimadda nairobi waxaana ay taageerayaasha banaanbaxyada toddobaadka jirsaday ee barta x u isticmaaleen hashtaaga la yidhaahdo khamiis ayaa noo ballan ah sarkaal ka tirsan cisbitaalka kenyatta ee nairobi ayaa arbacada maanta ah sheegay in halkaasi lagu daaweynayo boqol iyo lixdan qof oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo fudud halka qaar kalena ay qabaan dhaawacyo rasaas dadka ka soo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culaysku kusii kordhin doonaan dadka markii horeba la daalaadhacayay siday nolol maalmeedkooda ay u dabooli lahaayeen xilli qiimaha noloshu uu aad u sara kacay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa arbacada maanta ah dembi ku heshay hogaamiye ku xiran ururka alqaacida ninkan oo u dhashay dalka maali ayaa dembiyada lagu helay ay yihiin dembiyo dagaal iyo kuwo bini'aadantinimada ka soo horjeeda waxaana si gaar ah loo tilmaamay inuu dhibaateeyey maxaabiis xilli uu madax ka ahaa booliiska ururka magaalada taariikhiga ah ee timbuktu ninkan oo lagu magacaabo alxasan aaga cabdulcasiis ayaa si deggan u fadhiyey markii loo akhriyey dembiga lagu helay oo dhacay muddadii u dhexeysay labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa labada kun iyo saddexiyo tobankii alxasan ayaa la kulmi kara xukun xabsi daa'im ah marka xukunka lagu rido xilliyada soo socda dacwad oogayaasha ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka ahaa ururka ansaaradiin oo ah urur ku xiran ururweynaha alqaacida ururka ansaaradiin ayaa xilligaasi haystay awoodda waqooyiga dalka maali dumarka iyo hablaha yaryar ayaa si gaar ah ugu dhibtooday xukunkii ansaarudiin madaxii hore ee maxkamadda fatu bensoda ayaa afar sana ka hor sheegtay xilligaasi maxkamadeynta alxasan ay soo bilaabatay in dumar badan lagu qasbay guur qaarkoodna kufsi loo geystay qareenka difaacaya alxasan melinda taylor ayaa waxay garsoorayaasha u sheegtay in xasan uu xubin ka ahaa ciidanka booliiska ee ururka waxaana uu ku khasbanaa inuu ixtiraamo oo uu fuliyo go'aanada maxkamadda islaamiga ah taasina waa waa waxa booliiska dunida uu sameeyo ayay hadalka ku tiri ugu dambeynna madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay inuu garab istaagi doono lubnaan isagoo dalka waa dalalka gobolkan ugu baaqay inay beyruud garab istaagaan erdogan oo la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa ak barti ayaa yidhi israa'iil waxay hadda isha ku haysaa lubnaan waxaanan aragnaa in awoodihii reer galbeedku ay geedka gadaashiisa isku qarinayaan qaarkoodna ayba taageerayaan erdogan ayaa yidhi netanyahu waxauu qorshaynayaa inuu dagaalka uu gobolka ku faafo kaasi oo keeni kara khasaaro weyn sidaa uu hadalka yidhi hadalka erdogan ayaa yimid xilli welwel laga qabo in dagaalku uu ku faafo meelo cusub ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay hadda soo yareynayaan xoogagoodii dagaalka ee khaza ciidankana u wareejin doonaan dhinaca xadka lubnaan isagoo tallaabadan ku sheegay inay tahay mid isdifaac ah israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in la ansixiyey qorshihii weerarka lubnaan hadalka madaxweynaha turkiga ayaa yimid laba maalmood kadib markii wasiirka arrimaha dibadda xakaan fidan uu dalka griiga waa dalalka griiga iyo qubrus uga digay inay faraha la galaan xasaradaha bariga dhexe warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markanna ku soo dhawaada qeybaha kale idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku bilownaya madaxweynaha kenya william ruuto ayaa ku dhawaaqay inuu ka noqonayo sharcigii maaliyadda iyo canshuuraha ee muranka badan uu ka dhashay isagoo kaasi oo sababay dibadbaxyo talaadadii dab lagu qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka kenya khudbad uu telefishinka uga jeediyey shacabka kalabta ayuu madaxweyne ruuto ku yidhi waxaa caddaatay in dadka kenya aysan sharciga ogolayn sidaas daraaddeedna uusan saxiixi doonin ugu yaraan laba iyo labaatan qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee kenya wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi ka soo dirtay madaxweyne william ruuto oo hadalkan u jeediyey galabta shacabka kenyaanka ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin hindisa sharciyeedka maaliyadda ay baarlamanku meel mariyeen kadib markii uu arkay cabashada shacabka kenyaanka
aniga oo dhegaystay dhawaaqa dadka reer kenya ee codka dheer ku yidhi ma doonana sharcigan maaliyadda ee qabyo qoraalka laba kun iyo afar iyo labaatan waan isdhiibay sidaa darteed ma saxeexayo sharcigan waanan ka noqday meelmarinta hindiso sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ayaa waxa ay sababeen dibadbaxyo xoogan inay ka dhacaan dalka kenya kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo labaiyo labaatan qof sida ay sheegeen guddiga qaran ee xuquuqul insaanka ee dalka kenya khudbad sidoo kale xalay madaxweynaha dalka kenya uu u jeediyey shacabka kenyaanka ayuu ku cambaareeyey falka dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay khiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka
waxaan dalkan u xaqiijinayaa in dowladdu ay isku dayday dhammaan wixii awooddeeda ay heli kartay si ay u xaqiijiso in xaaladdan oo kale ayna mar damba dhicin wax kasta ha nagu qaadatee waxaan amray dhammaan ciidamada amniga in la howlgeliyo si ay uga hor tagaan iskuday kasta oo kuwa dembiilayaashaah ay ku doonayaan inay ku wiiqaan xasilloonnida iyo ammaankeenna kumanaan kenyaan ah oo ka caraysan tallaabada cusub ee canshuur kordhinta ayay boolisku isugu dhaceen magaalooyinka dalka sida mombasa kisumu naifasha hase yeeshee magaalada caasimadda ee nairobi ayaa waxaa si weyn isaga hor yimid ciidamada booliska iyo dadka bannaanbaxa dhigayay haddaba dibadbaxyadan waxay uga dhigan yihiin kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey cabdulaahi cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha bariga afrika
dabcan in dowladda ay ilaa haatan diiday inay dhegaysata shacabka iyo mudaaharaadyadii faraha badnaa ee ka soo baxay magaalooyinka dalka kenya oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sida weyn looga taageersanaa madaxweynaha haatan william ruuto xilligii doorashada labada kun iyo labaataniyo labada waxay muujinaysaa sida ay dadweynaha uga xun yihiin oy ugu caraysan yihiin tallaabooyinkii isxigxigay ee ay dowladda qaadaysay ee la xiriiray canshuur kordhinta iyo in dowladdu ay iska dhega tirtay baaqii shacabka iyo dhallinyarada mudaaharaadaysay ee ka soo horjeeday sharcigani maaliyadda ee kordhinaya canshuuraha maalin walba marka dalabka dhalinyarada mudaharaadeysay wuu isbedelayey mar ayaa jirta uu joogay ay dalbanayeen in dowladda ay ka noqota sharcigani baarlamaanka laakiin haatan sida muuqata dalabkoodii halkaasi waa ka gudbay waxay leeyihiin madaxweynaha ha isxasila ama xilka ha banneeya taasna waa arrin aad u culus oo dhibaatadeeda lah berri ayaana loo ballansan yahay mudaaharaadyo aad iyo aad u weyn oo ay dhallinyarada leeyihiin waxay doonayaan inay ku galaan madaxtooyada dowladdana dabcan iyadana waxay u baaqday militariga inuu soo dhex gala uu booliska ka caawiya in la sugo ammaanka sida muuqatana dhallinyaradani sagaashameeyadii kuwii dhashay ah waxay u muuqdaan inay ka duwan yihiin dadkii hore ee kenyaanka ahaa markay mudaaharaadaan tiya gaaska uga hora ama xabadda uga hore oo dhacdaba carari jiray shalay waxaan arkaynay ayagoo meydkoodii qaadanaya calanka kenya ku duubaya kadibna mudaaharaadyadii horey u sii wada markay booliska dhinac ka xidhaanna dhinac kale ka gelaya ama booliska si xeelad ah uga gudbaya marka waxaan arkaynaa dhalinyaro cusub oo teknolojiya adeegsanaysa oo facebook adeegsanaysa oo twitter adeegsanaysa oo whatsapp ku xiriiraysa oo waddadaas hala mara waddadaasaa bannaan isdhahaysa dhinacaasa laga soo gala meeshaasaa laga geli karaa isdhahaya oo u muuqda in booliiska oo u badan jiilkii kan haatan mudaharaada ka horreeyey inay aad u xeeladaynayaan marka berri ayaa laga warsugayaa waxa dhici doona waxaa aad u wanaagsan xaalada guud ee magaalada nairobi oo aysan maanta ka dhicin wax dibadbaxyo ah ama dhaqdhaqaaqyo ah iyadoo booliiskuna ay aada u sugayaan ammaanka guud ee magaalada kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo kordhayay dhaqdhaqaaq ay wadaan dhalinyarada ay kaga soo horjeedaan hindisa sharciyeedka maaliyadda iyadoo sidoo kalena ay sheegeen maalinta berita ah in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan ilaa iyo hindisa sharciyeedka meesha laga saaro balse lama ogo waxa uu ka bedeli doono qorshahooda hadalka madaxweynaha uu jeediyey galabta intisaar saale xuseen v o a nairobi
mahadsanid intisaar dhinaca kalena ciidamo booliis ah oo ka socda dalka kenya ayaa gaaray caasimadda dalka haiti ee borto prince talaadadii shalay ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ay taageerayso oo ciidamo isku dhaf ah oo caalamiya lagu geynayo haiti si ay ula dagaalamaan burcadda hubaysan oo badi haysata caasimadda dalkaasi halkaasi oo ay ka wadaan falal isugu jira dil afduub iyo kufsi bishii juulaay ee sanadkii hore ayay kenya waxay yabowhday inay hormuud ka noqoto howlgalkan warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa sahre ciidla nuur ku dhowaad laba boqol oo askari oo ku labisnaa dharka darayska tuutaha iyo koofiyado islamarkaana qoryahoodii ku gaashaaman ayaa kasoo degay diyaaraday leedahay shirkadda kenyan airways kuwaasi oo gaadhay magaalada caasimada ah ee dalka haiti ee borta prince kuwaasi oo lagu arkayay jidadka magaaladaasi tiro intaasi ka badanna waxaa la filayaa maalinta khamiista ilaa laba kun iyo shan boqol oo askari oo kale ayaa la filayaa inay soo gaadhaan haiti kuwaasi oo u badan dalalka afrika iyo kareebiyanka oo ay hogaaminayso dalka kenya si ay wax uga qabtaan xaaladda amniga ee dalkaasi haiti gary connell oo ah kusimaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi haiti ee dowladda cusub ee ku-meel gaadhka ah ayaa sheegay in ciidamadaasi ay fursad gaara u yihiin sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha istaba joogga ee ka jira waddankaasi madaxweynaha maraykanka jo biden oo ballan qaaday inuu dhaqaalo badan ku bixin doono howlgalka ayaa meesha ka saaray in ciidamo maraykana uu u dirayo haiti waxaana uu ku tilmaamay imaatinka ciidamada kenya inay hordhac u yihiin dadaallo nabad loogu keenayo dadka waddanka haiti xilli ay aada ugu baahan yihiin maruu biden arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi dadka haiti waxay mudan yihiin inay ku dareemaan ammaan guryahooda oo ay u dhisaan nolol wanaagsan qoysaskooda oo ay ku raaxaystaan xorriyadda dimuquraadiyadda madaxweynaha maraykanka william ruuto oo ciidamada la kulmay markii ay soo ambabaxayeen maalintii isniintii ayaa si xushmad leh ugu dhiiriyey hawshaasi ay u baxayaan oo uu ku tilmaamay mid taariikhiya balse kenya lafahaanteeda ayaa maalin kadib waxaa hadheeyey rabshado iyadoo dibadbaxayaashu ay ku xadgudbeen amaba ay galeen baarlamaanka kadibna dab uu ka kacay xafiiska guddoomiyaha gobolka kacdoonkan dib soo cusboonaaday ayaa keenay su-aale ay soo bandhigayaan kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda kuwaasi oo ku aadan sida ciidamada kenya ay u maarayn doonaan qalalaasaha haiti enji-ooyadu waxa ay sheegeen in booliisku ay rasaas toosa ku furayeen magaalada nairobi taasi oo keentay ugu yaraan shan qof inay dhintaan dad kalena dhaawacmeen rabshadaha ayaa si deg deg ah uga dhashay mudaharaadyo ay dhigayeen dad u badnaa dhallinyaro taasi oo ka dhalatay cashuur kordhinay dowladdu samaysay mar la weydiiyey rabshadaha ka dhacay nairobi inay keeneen walaac laga qabo howlgalka haiti afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa sheegay in maraykanka iyo dalalka kaleba ay baadheen ciidamada kenya waxaanu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay xuquuqda aadanuhu william ruuto ayaan ka noqonin howlgalka haiti inkasta oo dacwad maxkamadeed ay uga timid xisbi yar oo mucaarida oo ku eedeeyey inuu sameeyey dalabkaasi oo uu maraykanku u soo jeediyey oo keliya ciidamada caalamiga ah ee sanadkii hore uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaha kad ugu yimid bilo kadib markii maxkamadda kenya ay ka codsatay dowladdu in ay xaqiijiso xidhiidh labageesood ah oo ay la leedahay haiti xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sidoo kale waxa uu soo dhoweeyey ciidamada loo dirayo dalkaasi isagoo dhanka kalena ugu baaqay beesha caalamka inay hoos u dhigaan kharashaadka ku baxaya howlgallada xukuumadda washington ayaa ku yaboohday lacag gaadhaysa saddex boqol iyo lixdan milyan oo dollar oo loogu deeqay howlgalkaasi balse waxa ay diiday inay ciidamo u diraan haiti biden ayaa soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa ee maraykanku uu ka waday dalka afghanistan waxaana uu haatan ku tartamayaa dib u soo doorashadiisa isaga oo ku faanay in markii ugu horreysay in ka badan labaatan sannadood ciidamada maraykanku aanay dagaal ku jirin madaxweynaha maraykanka ayaa madaxweynaha dalka kenya william ruuto kusoo dhoweeyey aqalka cad booqashadiisii gaarka ahayd ee uu ku yimid dalka maraykanka bishii hore taasi oo uu ku ammaanay kenya inay tahay saaxiibka ugu muhiimsan ee maraykanku uu leeyahay dhinaca dimuquraadiyadda iyo amniga isagoo ku ammaanay dadaalada ay ciidamada ugu direen haiti iyo sidoo kale meelaha kale ay colaaduhu ka jiraan sida dalka soomaaliya oo kenya derisla ah wadamada kale ee muujiyey inay rabaan inay ku biiraan howlgalka ciidamada loogu dirayo haiti waxaa ka mid a benin bahamas bangladesh barbados iyo jaad haiti waxaa in muddo ah ruxayay rabshado ay sameynayeen kooxo gaangisa balse xaaladdu waxay aada uga sii dartay dhammaadkii bishii februari markii kooxo hubaysanay ay weeraro abaabulan ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee borto prince iyaga oo sheegay in ay doonayaan inay afgembiyaan ra-iisul wasaarihii xilligaasi ariel henry henry ayaa horaantii bishii march ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo islamarkaana uu ku wareejin doono awoodda fulinta golo ku-meel gaad ah golahaasi oo iyaguna u magacaabay master cornell inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ku-meel gaadhka ah ee dalkaasi rabshadaha ka dhacay magaalada borto prince ee caasimadda dalka haiti ayaa saameeyey helitaanka cuntada iyo gaadhsiinta gargaarka bini-aadaminimo iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayeen kooxo burcad ah oo lagu eedeeyey inay tacadiyo ay ka mid yihiin dil kufsi iyo dhac iyo afduub ay u geysteen dadkii shacabka ahaa mahadsaned sahra ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaanaysa washington wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yaof gallant ayaa kulan la yeeshay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo galant uga digay in dagaalka ay xamaas kula jiraan uu sii fido warbixin arrintan ay ka diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta koongareeska katherine gibson ayaa waxa ay noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac dareenka ayaa isbiirsanaya xilli korarhka istuurtuurka codka israa'iil iyo lubnaan ay kicisay suurtagalnimada dagaal sal ballaaran oo gobolka ka dhaca wasiirka gaashaandhigga israa'il yoaf galan ayaa sii watay kulammada uu ku yeelanaya magaalada washington iyadoo bentagonkana ay isu arkeen xogayaha gaashaandhigga maraykanka leod austin oo ku baaqay xal diblomaasiyadeed
buunbuuninta xisbullah waxa ay keenaysaa inay ku riixdo dadka israa'iil iyo lubnaan inay galaan dagaal aanay rabin dagaalka noocaasihina waxa uu masiibo ku noqonayaa lubnaan waxay dhibaato ku noqonaysaa shacabka aan waxba galabsan ee israa'iil iyo lubnaan galant ayaa sheegay in israa'iil ay joogto iskoysa saamayn doona guud ahaanba gobolka bariga dhexe
waqooyiga waxaa naga go'an inaan ammaan aan ka samayno beddelaadda xaqiiqada halkaasi taalla iyo ku soo celinta bulshadeenna iyagoo bad qaba guryahooda israa'iil ayaa diiday dalabkii xamaas ee ahaa in si kumeel gaad ah loo joojiyo xabadda dagaalka sideedda bilood socda islamarkaana uu horseedo soo afjiridda dagaalka mid ka mid ah dadka arrimahan falanqeeya ayaa v o a u sheegay in gaalantu yahay qofka ugu muhiimsan ee xidhiirka maraykanka xilli ay socdaan wadaxaajoodyadu rafaele kohen waa agaasimaha barnaamijka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda ee mashruuca rand ee ciidamada cirka
Defense Minister uh, Gallant as a actual ally in this endeavor. Um, you know, they've Gallant of note sort of offered his own.
maamulka biden guud ahaan waxa ay u arkaan wasiir galant xulufada rasmiga ah ee dadaalka galant waxa uu soo gudbiyey si iskiis ah qorshe dagaalka kadib dhowr bilood ka hor kama aanu iibsamin maamulka netanyahu marka waxaan filayaa in xogeeye auston iyo xogeeye blinken ay aaminsan yihiin inay leeyihiin si la mid ah rabitaanka saaxiibkooda galant taasi waxa ay noqon kartaa muhiim dhexdhexaadinta xukuumadda netanyahu dagaalka ayaa bilaabmay bishii oktoobar toddobadeedii markii ay xamaasa israa'iil ku qaadeen weerarkadiisa islamarkaana ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof sidoo kalena ay aftuubeen ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo kale sidoo kalena wasaaradda caafimaadka ee xarunteedu tahay kasa ayaa iyadoo aan kala soociin inta rayidka ah iyo weliba inta dagaalamaysa sheegtay in in ka badan toddobiyo soddon kun oo qof oo falastiiniyiina ay dhinteen tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay salaasadiina qaramada midoobay yaasmiin guwedda oo ah sarkaalka arrimaha bani'aadamnimada ayaa ka digtay in xaaladda qasa ay tahay mid daran
midkoodna ma haysto xaalad nololeed waxa ay haystaan haddii aad si dhow u eegto waa xaalado nafla caari ah oo dirqi ah waxa ay xajisanayaan dunta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa salaasadii sheegtay in kolonyadii gargaarka qasa ee dhulka marayay aanay gaadhaynin dadka rayidka ah sababtoo ah dembiilayaal beegsanaya matthew miller waa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
shaqadu weli way socotaa xaaladdu weli si aan caadi ahayn ayay u xun tahay waxa aynu u baahannahay inaannu sii wadno helitaanka gargaar bini'aadminimo oo badan oo la geynayo waqooyiga iyo dabcan ka hadalka joogsashada iyo xaaladda qaar soo laabashada xaaladda koonfurta miller ayaa sheegay in dhammaadka dagaalku uu yahay jidka keliya ee lagu kalsoonaan karo ee lagu soo afjarayo murugada ka jirta qasa
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha haweenka waxaa soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
wacna wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaa marti inoogu ah doctor hodan siciid ciise doctor hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha sidoo kalena waxay bara ka tahay jaamacadda buffalo ee gobolka new york ee dalkan maraykanka waxaa kaloo ay daraasado la samaysaa jaamacadda tangaza ee magaalada nairobi doctor hodan waxaan ka waraysan doonaa dhaqaalaha badqabka bulshada iyo saamaynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan doctor hodan marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saamaynta caafimaad iyo dhaqaale ay bulshada ku leedahay inteebay la eg tahay heerka taroomada ama saamaynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa horta taraamadu waa cudur maskaxda ah waana cudur runtii haddaad eegtid wadamadii sidanoo kale ah aada looga daweeyey wati waqti hore innaga aada bay u yartahay dadka ku howlan taraamada hadda kasoo qaad taraamada ciyaalka laga soo kaxeeya kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan qofkaasoo kale communitiga laguma dhex laguma dhex siideyn karo waxaa la baray fikrad qaloocan waxaa la baray inay dadka dilaan waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan qofka gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo rehabilitation jirka ah mid maskaxda ah mid fikirka ay qabaan narrative change lagu sameeyo kabacdi dee la tijaabiyo la eego kabacdina markaas dee wadanka dadka lagu soo dhextaayo laakiin dadka oo dhanba kuwa kuwaas mooyaane xagjirkaa mooyaane kuwa badda ku dhimanaya hooyada labada caruuri kaga dhigteen badda ay ku dhinteen hadda waad arkays wixii dhacaya donaad iyaduna traama ku dhacday waayo guri yar bay lahayd way soo iibisay caruurtii bay dirtay badday ku dhinteen marka taraamada dhaqaala-aanta taraamada maaragtay xoola waxa yare resourceka yaale yar aan lagula wadaagayno in yara ay gacanta ku dhigayso marka anigu wadanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil oon habeenkii feenuus wax ku akhrisan jiray oo markaa shaqadii la abalagareeyo qof isagu ehelkiisu uu garab siinayo uu helo aniguna aanan helin waa traumatizing marka traamadu waa boqol nooc waa mid dhaqaalaha waa mid siyaasada ah anaga dumarka waxaan aaminsanahay laftigaygu traamadeedu habas ka yaraata ah de inagii oo communitygii dhisayno oo wadankii dhaqaalihii ciyaalkii hayno oo runtii dagaalkan dagaalka soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogaan saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu tallamayo ay number fiican ka joogaan dhinaca dumarkood ka hadashay waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda maxaa iska bedelaya marka aad fiirisa muddadii aada muqdisho joogtay ama ilaa puntland aad timid ilaa haddoo aada weli aada geeska africa aada ku sugantaha
gabdho horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda maraykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax wax positive waayo mar waxaana waxaana la sameeyaa dowladdaa subsidize garaysa sidii dagaalka u dhacay waxbarashadii waxay noqotay private private macnaheedu waxa weeye markaad baxsan kartid unbaad tegi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha hadday joogaan macaluul badani hayso oo la tacaalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu hau badnaadaan waayo markay qoysku shan caruura leeyihiin saddex ay hablayihiin saddexda hablaha waxaa laleeyahay inamada horta wax loo taro soo waxbarashada aad bay waa la ogyahay waxbarashada soomaaliya runtii marna waxaan dhahdaa waa la dadaalayo intaasoo ciyaaloon ku mashquulsan at least wuxuun baranaya laakiin inaad ogaatid wadanku inuu wadan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyo dan marka wax loo sameynaya istiraadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uun ilaaha iskuulka iyo jaamacadaha layska dhimayo wax ka bedela oo xeefradaha si shaqayaraantuna u yaraato dadkuna waxu soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istraatijigiisa in la bedelo haddana waxaan umalaynaya kolley sidaa waa lagu howlan yahay waxbarashadu aad bay uga hooseysa waad xusuustaa soomaaliya waxaynu ahayn wadanka ugu litrasiga badan ama markay wax noqoto wax la qoro iyo wax la akhriyo imikana wadamada ugu hooseeyaynan ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kolley waa arrin weyn oo dadka sugaysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high schoolka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay free u noqdaan dadku saasay qaarkood oo dib ugu dhacarsanaan waxaa la yidhaahdaa waxbarashada gabdhaha waxaa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mid
ah u malayn maayo waayo soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxaa ka mida in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax normal aho adduunka dhan ka dhaca marka hadday toban qof hadlaan toban qof shaqada ablay gareeyaan ama ay soo doontaan shaqada inta badan gabdhahana u badan waxaa waxbartaa inta badan gabdhuhu nambarka shaqaalaha way ku yaryihiin wiilasha uga badan marka waxaa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special ah oo soo koriyo oo soo gaadhsiiya marka gabdhuhu markasta waxbarashadiona markii horena qaybta markay noqoto awooda iyaga la xaglinayo laleeya inanka horta ha galo inkastoo hadda gabdhuhuba ka fiican yihiin inta badan inamo badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xitaa haddii tii isku dayday soo gaadha marka shaqa marka shaqo la abuurayo ay aana helin jaanis lamida ka wiilasha fursadaha dhaqaalaha ka war iyaga dumarku ma helaan fursado ay dhaqaale ku sameyn karaan horta soomaaliya waxaad moodaa inuu kolley leyd baabaxaya oo haddaan anigu runtii eego dadku waxay yidhahdaan koobku ma haaf buu buuxaa mise haaf buu madhan yahay soomaaliya markaan laba kun iyo tobankii tegey iyo iminka markaan arko waan arki karaa keerfka inuu koro socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa inay isdaba socdaan waayo haddaad iska horumartid oo daaro dhistid daaraha aan maaragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daaro dhistay waayo dad baa lacag yeelanaya dadna aad bay usii dhacayaan waxba sii ballaadhnaanaya farqiga u dhexeeya dadka waxhaysta iyo dadka aan waxhaysan waa la koray dhaqaalaha waa la koray oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo horumar badan baa socda laakiin waxaa kaloo jira dad badan oo fakri ah especially dadka gobolada ku nool dadka magaalooyinka aan joogin dadka maaragta xoolo dhaqatada dadka beeraleyda ah oo beerahoodii intay maaragta iska da meeshii dhaqaalaha wadankuba kasoo kubci lahaa intay beerihii ama kasoo tageen qaxooti noqdeen oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameyno xoogoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ceejiyey marka wax badan baa toosan wax badanna way naga qaldan yihiin gaar ahaan markay noqoto waxyaalaha asaasiga ah ee wadanka dhaqaalihiisu ku hormaro wax badan baynu u baahanay inaan wax ka qabano maxaa isleedaha waa laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahy waxyaalaha asaasiya waxaa kamid ah institutionska dhaqaalaha in la dhiso waxaa kamid ah institutionka dhaqaalaha waxaa kamid ah hadda anigoo kale haddaan rabo inaan gaari iibsado oon joogo soomaaliya waa inaan helo qof ama aanu qaraabo nahay oo damiinta especially dumarka collateral waxyaalaha la yidhaahdo maleh intay gurigooda dhigi maayaan ma jiraan maaragtay institutionsdamaanad ma jirtodamaanadii way jirtaayoo qof baa ku damiin kara ku damaanan kara laakiin inay inay wadanku markuu dhaqaalihiisu korayo financial systemku ay korayso waa inay jiraan hay-ado institutions gaara sida halkan oo kale oo markaad gaari doonatid creditkaaga la eegayo labaatan kun oo doolar adoon beysteen haysan lagu soo siinayo hadhow tala hadaad bixina in gaarigii lagaa jeedinayo waa waxyaalaha wadanku ku horumari karo waxaa kamid ah institutions waxyaalaha inaga aynu u leenahay ilaahay inoo siiyey hibada oo ay kamid yihiin beeraha oo ay kamid yihiin xoolaha oo ay kamid yihiin beeyada oo ay kamid tahay badaha waaweyn ee dadku hadda maaragtay ku tallamayaan inay naga qaadaanba waxa weeye waxaasoo dhan sidii loo kobcin lahaa falowgeedii maybe inay wasaarada jiraan laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku cesha meeshay ka yimaadeen oo dhaqaalo siiya oo haruurkii siiya oo wixii cayaanka lagu dilayay siiya sida beerahoo kale hadda xoolaheenna waad la socotaa dadka xitaa beeraleyda ah waxaa laga yaaba inta yaray beertaan inuu daadku ka qaado xoolaha sidoo kale xoolahaasay daba soconayaan daba soconayaan waxaa loo iibgeeyaa wadamada golofka oo wax badan oo wanaaga soomaaliya intooda badan uhayn markay noqoto baaca mushtarka waayo waxaa laga yaabaa inay ri yara xanuunsato oo ka timi xamar riyaha soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinaya halkaas lagu soo celinaya ko kaa keliya maaha rida soomaalida ah ee la dhoofinayo iyadoo sideedaa loo dhoofinaya waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr noocoo kale wax la dhoo value added inagu kama helo waxaa kaloo jirta dhaqaalaha hadii la rabo in la qobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan si loo tayadii in la kordhiyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo rida ka imanaysa gobol kastoo soomaaliya ama region kasta ahow ama shanta ahow ama lixda ahow waa inay ri soomaaliyeed istaam ku qoran ay tahay laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsanaa in ri soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha soomaaliyeed oo dhan ama laxaha soomaaliyeed oo dhan inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso marka standardization baa la yidhaahdaa iyo tayada iyo wadanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa waa laynoo soo dhoofiyaa xitaa findhicilka findhicilku waa baroon yahayoo intii beeraha geedaha laynaga jarjari lahaa anugu kaamaba la yaabani laakiin digaagaa lasoo dhoofiyaa wax kasta adigu oo la cunaa lasoo boqolkudaarta hadda cambe xamar la keenayo laleeyahay nairobiha laga keena waa wax lala yaabo especially south centralku waa waa dhul aada iyo aada ilaahay siiyey beero marka ma isleedahay urbanizationka ama magaaleynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xoolihii oo kale uu hoosu dhaco horta urbanizationku waa qeyb ka mid a waana wax caadi oo adduunka dhan ka dhaca inaga gaar inaguma aha de inagu laakiin ma nihin wadan iska caadiya oo development strategy caadiya maraya wadan dagaal kasoo baxayaynu nahay marka dad badan baa hadda daga laba boqol two thousand elevenkii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey strategy ma jirin de dowladdu waa iska luudaysaa siyaasadii waa lala luudayaa waxaa lala luudayaa isheeg horumarkii waxaa lala luudayaa security coaches the most important waxaan kaa ilaabay waxaa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu sameyn karaa anagu researchkaanu sabanay waa waa co security waa co security waa co security dadkan aynu ka hadlayna meelaha fiicfiican ee ciidda wanaagsan iyo webiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saaraya waa inay horta nabad dareemaan waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha geliyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin marka waxaasoo dhan waa waxaa adkaynaya soomaaliya dhaqaalaheeda inuu horumaro laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii la hayo lagu keenin karana inay soomaalidu isku meel usoo jeedsato waxaa laga yaabaa dadka ku talamaya ee siyaasadda isku isku hayshaysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajaysan oo wixii ay ka shaqayn waaye haysanayeen ay ku shaqaysan lahaayeen waayey markaa kabacdi de marka la midoobo maskaxdu midoobo oo dadku miyirka isu keenaan baa markaa strategy laga hadli karaa laakiin haddii maalin kasta muran iyo qaxar iyo buuq lagu jiro waana waana meel fiican bay mareysaa laakiin weli waa in la helo consensus waxaa jira soomaaliya deen cafrintii oo kale in deynta laga cafiyo laakiin weli shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahaa jira maxay yihiin waxyaabaha soomaaliya hadda looga baahan yahay sidayse deen cafrintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysaa horta deen cafrintu waxaa laga gaadhay runtii natiijo wanaagsan baa laga gaadhay oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaashan soomaaliya deentii waa laga cafiyey dadku waxay u malaynayaan marka deynta markiiba laga cafiyo isla markiiba inaad anada deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay amaad midiyooga mid lamidaba gelaysid waxyaala waxaa jira ay ku xidhan tahay in wadanku ka baxo institution reform in la sameeyo wax la dhaho public financial management la sameeyo la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo dahfurnaan inay jirto integrity inay jirto waxyaalo badan institutionskii in la reform gareeyo oo ay si fiican coortsk inay si fiican u shaqeynayaan si dee arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kale baacamshareed also waxaa kaloo muhiim ah wadanka waxaa la rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la cafiyo inay wadankeenu inagu dhaqaale inagu filan oynu ku beeraha iyo xoolaha iyo bibiyaha iyo batroolka kusoo saarana ma haysano waxay deen cafintu inoo ogolaaneysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay noo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inooga yimaadaan marka aynu la sheekaysano la heshiino si ay wadankiina iyaguna ka faa'iideystaan anaguna uga faa'iideysano daraasadaad ka samaysay dhaqaalaha iyo sida ay u socota arrimaha deen cafinta soomaaliya maxaa kaaga soo baxay wala horta waxay ka soo baxay in waxaa loo galay tadawur aada u dheer oo saddex dowladood waktigii xasan sheekh waktigii farmaajo iyo hadda oo xasan sheekh kusoo noqday iyo xitaa mar la bilaabay oo waktigii sheekh shariif ahaa wax yar la bilaabay marka sideedaba dee waxa waxaa layidhi roob maalin laguma dhisin hadda alxamdulilah frutationkiisii waxaa la helay hadda deen cafintii deen cafintu horta waxay inoo keenaysaa saan kuu sheegayba inay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa dowladda iyo dowladaha o dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma odhanaysid lacagtii waa laga cafiyay mid kale aan doonto waa inaad kordhisid dakhliga kusoo galo dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waad moodaa inuu yaro kordhayo laakiin dee dadku waa inay cashuurta bixiyaan cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service adeegyo ay u helayso adeeg ama waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta waad ogtahay waxa soo baxaa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan laakiin dee markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan ama waxbarasho ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay masquuliya wixii o dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay kamid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha keliya dhaqaalaha qurba joogta ma yaha mid sii jiri kara muddo dheer
horta waxa saaran calaamadu su-aal waayo dadka aniga ilamid ah amba adigaba kulamid ah generationskii nagayarabatay laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay waxaa laga yaabaa inay aada u adkaato de ilaah baa og dee siday waxu bixin doonaan laakiin maskaxdaas iyo maska labada iyada maskaxdoo iskumid isku mid maaha ilmahaasi ma aaminsana mana mida kale wamarkaad dareemaysid wadanka aad ku dhalatay iyo dhibkaad soo martay iyo inaad kusoo waxbaratay in lagugu soo dadaalay waxaasoo dhan iyagu kuma jirto marka kolley dhaqaalahaasi haddaan hadda laga sii tabaabashaysan dhaqaala lagama yaabo inuu guro laakiin dhaqaalahaas hoos buu dhici doonaa diaasbarada lacagaha ay dhiibto markay generationska aniga iyo waxyar kuwa iga waaweyn iyo waxyar kuwa iga yaryar ay dhammaadaan de waxaan rajeynaynaa markaa soomaaliya inuu lagu hedo isku taagto oo dadku boqol boqolka loo dirayo curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan marka generationska waxay ku xidhan tahay generationska soo socda iyo waxa loo sameyn doono shaqo abuurka ilaha dhaqaaloo la kobciyo iyagoo la kobciyo gaar ahaan dadka waxaan rabaa inaan ku darsado dadka inaga wadankeena dhulku wuu burburay adiga arkaya in meelo badan la dhisay magaalooyin badan baa inoo dhismayba laakiin waxaa aada iyo aada loo baahan yahay in la ogaado dadka burburay dadka burburay sidii loo waana human resources waxaa la yidhahdaa raasamaalka dadku waa waa waa raasamaalka ugu muhiimsan ee wadan leeyahay marka raasamaalkeeni wadanka dadka ahaa in loo dib loogu hadda waa la bilaabay hadda wax la curcuriyey in laga hadlo waana arrin anigu muddo badan aan ka hadlayay waayo dadku dhalinyaradaa hadda badda ku dhimanaysa kuwa shabaabka kuwa ku jira kuwa odayadu isku dirayaane dagaalka habeen iyo maalin isku haya kuwa wax haligaya ee teleefanada dhacaya kuwaasi waa resourceg ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon sharciga inay uhogaansamaan in lagu jiheeyo inay waxbartaan in lagu jiheeyo inay reer yeeshaan qoys yeeshaan maamulaan lacag yeeshaan marka taroomada laga hadlayo ama saameynta dagaaladii dhibaatada wadanka ka jira maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto dadku waxay u baahan yihiin waxaa ugu muhiimsan hadda waxaan kusinayaa tusaale ilmaha soomaaliyeed ee iskuolka taga oo weliba private ku dhigta intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa maybe hadda inaan laba iyo iskuuliya maqlay ma hubo aada uguma dhiga dalooli laakiin ilmaha markuu iskuolka tago isagoo gaajoonaya markuu u tago macalinka waxaa laga yaaba macalinku soomaali inuu sii duluudha war muxuu isla mashquulinaya ama gurigiioo dhibaato ka jirta inuu kay dhex yimi ilmahaas oo kale hadda maraykanka oo kale ama wadamada horumaray iyo soomaaliya xitaa consular baa u jooga iskuolka ilmi markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan taraamadaasuu ku weynaanayaa haddii la rabo dagaal baa loogu diranaya iyo diliin taraamadu dadka haween bay haysaa dadka intaasoo dhan dagaal kusoo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo isdilay oo xitaa xiriirkii dadka ka dhexeeyey ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimadaha soomaaliya isku wada mida isku dada isku ehela isku diina isku afa baa waxaa laga yaabaa taraamadaasi waana wax secondaria onayn runtii laakiin ay noqdeen waxay la noolaayeen inay ku yeelato fikirkooda iyo si u fikiraan siday dadka kale u eegaan soomaaliya gudahoodii marka ay noqoto marka waxaa ilaa runtii tab loo helo oo mental firi wadankeenoo kale waxay ahayd dhakhtarada madaxda madaxa inuu ugu badnaado inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo oo counselors ay jiraan counselinku laba mid weeye trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la dareensiiyo waxay qabaan iyo qaar u baahan dawo labaduba way naga maqan yihiin haddaad tiri sidinta cisbitaal ee madaxa soomaaliya ku yaala gacmaha hal gacan keliyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yar tahayba waana wadanka hadda rwando kale oo sideenoo kale de si ka baasa isku galay saasay tahay boqol baa loo sameeyey marka dhaqaalahoo kale xaggee kasoo gelaysaa saameyntaleya dhaqaalihii iyo waxsoo saarka bulshada ku yeelanaysaa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenkaee dadkani qabaan hadda dadkaad aragtid ood hadda ku waashay social mediada soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta inamada yaryar ee high schoolka kasoo baxay oo gidi wada public maxay waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqa la-aani hayso oo laga yaabaa shan sanadood inay weli hooyadood bariiska gurigeeda ka cunaan haddaa shaqa la-aantu halkan dadka waxay ku ridaa depression waxay ku ridaa isku kalsooni la-aan waxay ku ridaa dhaqaale xumo marka de waxay la noqaalinaysaa wax lala noolaado oo societyguna dadka ku jira impactigahayo iyagana yeelanaya marka dadkii hadday faqrigii ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay oo isxaqadka ku badan yahay taraamaday ka mid tahay oo maaragtay maamul xumadi jirto de waxa weeye societyga dhan baa impact ah inagana social mediada inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay waxay inoo keentay inay dadku inay ay helaan meesha keliya oo ay ku nafisaan ay tahay marka waad ka garanaysaaba haddaad qaadid survey aad qaadid meelaha baraha bulshada in dadku ayna caadi ahayn dadkaasi waa representative sample of soomaaliya waxay matalaan dadka soomaaliyeed marka ma odhanayno dee dad waalan weeye way xun yihiin qariban yihiin hablibaa waash dadkaan hala daweeye waa in satab loo helo weeye waayo dadkaagii weeye scientiskaagii beri weeye liiderskaagii beri weeye dhakhaatiirtaadii beri weeye marka haddii aad lagu daawado traamadaasi generational traumay noqonaysaa adduunkanana waan ka harayna marka waa mental health waa arrin aada u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jidhka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa marti inoogu ahaa doctor hodan siciid ciise oo ah dhaqaaleyahan islamarkaana bara ka ah jaamacadda bafalo ee gobolka new york ee dalka maraykanka oo mar kale dib u kulmi doonana
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysay haatanna barnaamijkii dooda gaban ayaad ku soo dhowaaneysaan waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaariyey cabdicasiis axmed barrow
afar iyo lixdan sano kadib toddobaadkan waxay soomaaliya u dabaaldegaysaa markii ay xorriyadda si buuxda uga qaadatay dalalka ingiriiska iyo talyaaniga islamarkaana ay ukantay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee soomaaliya ee ku taalla geeska afrika haddaba dood fara badan ayaa soo baxaysa oo qaar ka mid a aqoonyahanka soomaalida ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii loo xafladay lahaa madax bannaani soomaaliyeed marka la eego waaqica siyaasadda iyo nolosha ay ku jiraan soomaalida geeska afrika barnaamijka dooda gaaban ayaan toddobaadkan ku falanqaynayaa waxaa igala qaybgelaya sonkor jaamac oo horay uga mid ahaa madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdulaahi salaamullah oo ah la taliye ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa sonkor jaamac inaan ku bilaabo sonkor afar iyo lixdan sano kadib ma la joogaa xilligii soomaaliya u dabaaldegi lahayd maalinteedii xorriyadda bismillah bismillah waa salaamaantiin dhammaan voice of america iyo dhegeystayaashoo idil su-aasha haddaan dabagalana waxay tahay ma qabo in maanta dabaaldeg ay soomaaliya ku waajib tahay waxaa loo dabaaldegaa marka tan dhibaato lagu jiray laga halgamo kadibna goolkii la rabay la gaaro goolkii la rabay marka la gaara lagu liibaano oo lagu buraaqoobo duruufta soomaaliya aynu maanta ku jirno iyo lixdan iyo afartan ka bacdi xorriyaddii aynu qaadanay waaynu ku heesanay waxaynu liibaanay lixdankii oo heesaha aynu ku qaadayno maanta meeshaynu taagannahay ma muuqato ima muuqata aniga sabab loo dabaaldegay waxaynu ii muuqataa inaynu isweydiinno xorriyaddii aynu haminaynay melaheedii ma haynaa mise ma hayno maxaa laga khaldamay maxaynu hamigii dib ugu noqo dood baa inooga fulan ma ahane dabaaldeg waxaan u dabaaldegnay ima muuqata aniga cabdulaahi salaamullah waa maqlaysaa dooda sonkor jaamac uu leeyahay su-aal baa ka taagan in la dabaaldego adiga taa maxaad ka leedahay jawaabta oo kooban saaxiibkay sonkor waa ka soo horjeedaa fikirkaas mid ka duwan baan qabaa dabcan walaalkay sonkor wuxuu ka mid ahaa sonkor jaamac wuxuu ka mid ahaa madaxdii wasaaradda gaashaandhigta soo martay xilliga dowladda farmaajo wuxuuna ka ahaa agaasimo guud waktigaa isaga ahna waxaa la dhigi jiray sanad walba dabaaldeg xilliguu wasaaradda joogayna wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii dabaaldega ka qaybgeli jirtay weli kamaana maqlin caawa ka hore isaga oo kelmaddaas hore u sheegaya marka waxaan is leeyahay wax soo kordhay ma aqaane waxaan is leeyahay un waxaa saaxiibkay u arkaa xoogaa maaragtay dhaliil inay u muuqato un baan u arkaa laakiin marnaba kuma raacsani ma mudna in la xuso taariikhda dheereed ee ummadda soomaaliyeed halganka ay usoo gashay ee wiili gabarba ay ku tageen geesiyaal badanna mataqaanaa lagu xuso ilaa hadda lama xusi karo in la dhaho waxaan u arkaa runtii arrin aan munaasab ahayn marka fikirkaas marnaba ma mudna
saaxib cabdullahi waa ku salaamay waa ra'yigaaanu waa tixgelinaya laakiin horta arrintu ma ahan wax personaal ah oo xilligii aan mas-uuliyadda gaashaandhiga joogay waa loo dabaaldegay waana ka qaybgelayay waa run markaa keliya maahan maalintaa dhashay ilaa hadda baan u dabaaldegayey anigu waxaan ka mid ahaa dhashii eswil baan ka mid ahaa aabbahay baan ku dhintay halganka xorriyadda iyo marka maaha wax personala shalayna waxa ila qumanaa maantana ila xun ma ahane waxaa su-aashu tahay overall dhammaan ra'yiga odhanaya xusidna kama hadlin anigu dabaaldeg baa ka hadlaya xusid waa wax kale dabaaldegna waa wax kale berigii lixdimadii taariikhda dib haddaan ugu noqono waxaa jira nin oran jira tom boya oo kenyaati ahaa wasiirka arrimaha dibadda ahaa xilliyadii xorriyadda kenya soo dhoweyd buu buug buu qoray uu leeyahay buugga magaciisa waxaa le after the independence xorriyadda ka bacdi maxaynu rabnaa wuxuu is weydiinaya oo intellectual dadka afrikaanka weydiinaya war xorriyaddan aynu u halganayno markaynu gaaro maxaynu rabnaa inaynu samayno halganka iyo xorriyadda ma waxaan u doonaynaa inaan john james ku bedelo mise waxaan doonaynaa inaan nidaamka isticmaalka iyo horumarka iyo dowladnimada isticmaalku nagu dhaqayo wax ka fiican samaysano oo isticmaalka waxaynu isaga cayrinaynaa in aynu ku dulmannahay nidaamka dhaqandhaqaale ee ay ku socoto dowladaha mustacmalka mustacmaliinta ahy oo aan u gudubno oo aan inta masiirkeena gacanta ku qabsanno aan horumar ka fiican iyo aanu gaaro su-aashu taasay ahayd su-aashaas dhammaan dowladaha afrikaanku waa ku fashilmeen dowladaha afrikaanka ay dhaga keliya baan xorriyaddii waxay noqotay in james jaamac lagu bedelo laakiin nidaam dhaqaale iyo horumar la gaaro ayaanu dadkii u soohoyn macnuhu waxaanu meeshan ka eegaya waxay tahay horumar xorriyaddu waa wax fiican oo qaaliya waa waa sharaf iyo karaamo inaad taladaada u masiirkeeda haystid laakiin shacabka maalintii ay joogeen lixdankii aynu isweydiina soomaaliya lixdankii maalinteeda joognay iyo maanta noocan u aallo waxaynu caawa maraynaa inaynu qabaayil isku laynayno qayb ka mida in etoobiya caawa ay usoo garbaxadanayso gobolada qaarkood in jifaba jifa kale ku duulayso dowladnimadii ay inaga sariigatay dowladnimadii horumar iska daaya amnigeenni aanu gaari lahnahay meesha aan ka eegayaa ma ahan wax ku habboon shalay xilligii farmaajola habboonaa haddana ilaa xilliga xasan sheekhle ee khaldale waxaan ka eegayaa overall not inaga keliya xataa lahayn dhaqaalada afrika oo jira duruufaha laga qaatay laga dhacday xorriyaddii maa ma noqon mid gaarsiisa imiladii iyo hanti laga lahaa xorriyadii la si fiican aan kuu gartay cabdulaahi doodaasi miyaanay maangal ahayn oo leeyahay sonkor maaha maanta in la xafladeeyo waxay ahayd bal inaan dib isu saxno oo soomaalida ay fiiriso lixdan iyo afar sano kadib maxaan haynaa iyadoo la ogyahay soomaalida inay kala qaybsan tahay
horta waxaan isleeyahay anigu bulshada soomaaliyeed markaan qiimayn inta anigu garaadkayga iyo way aragnimadeedu iyo aqoonteedu ay siinayso aan ku dabaqo shacabka soomaaliyeed gees ilaa ka gees waddanka meeshuu kaga nool yahayba waa qoys waa walaalo dagaalna kama dhexeeya shacabka soomaaliyeed fikirka noocaas ahna waa fikir dadka aaminsan inuu dagaal ka dhexeyno waa fikir qaldan baan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed waa mid waa walaalo laakiin waxaa jira dad kooban oo hadday u bataan boqol gaaraya oo dhinaca siyaasadda ku kala aragti duwan darajaduu doonaba ha ka joogo markaa goobta uu ka joogo dalka dadkaas ayaa karkariya oo kolba dabka saara siyaasadda noocay ay rabaan markaa u iidaama marka taas horta waa taas oo dhib hadda saas oo shacabkeenna ka taagan ma jiro keli walaalkay waa ku raacsanahay saaxiibkay sonkor in runtii xilligii dagaalkii markuu dhacay ahliga ahaa ninetygii wixii ka dambeeyey in dhibaato badan dalku ay ka dhacday shacabkeena dhibaato badan ay soo gaartay oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid mataqaanaa ciidan intaba leh iyo mid siyaasadeedba xaqiiqatan marka marka halkaa laga soo qiyaas qaado muddadaas dheer oo dhowr iyo soddonka sana ah oo aan soo soconnay korriimaheenna siyaasadeed dhaqaale bulsho intaba markii lagu dabaqo waxaan is leeyahay wax gadaal u noqonaya ma jirin day after day waxaa la qaaday one step forward aad baad umahadsantii hore loo qaaday aad baad umahadsantii aan aan halkaa taabto halkaas aan fiiri ma waxaad leedahay cabdullaahi horumar baa la gaaraya oo soddonkii ha qaadan keliya lixdankii ilaa iyo maanta soomaaliya aan isweydiino horumarkii iyo hamigii laga lahaa in aynu dowlad noqonno su-aashu meesha taagan waxa weeyaan dad baa berigaa waxay taagnaayeen xorriyadda laga hadlayay inaynu soomaalidu aynu weli dowladnimada diyaaro aynu soddon sano s y l iyo xarakaadka wadaniga ahaa oo aabbahay ka mid ahna waxaa leeyahay maanta wey xorriyaddii ma is leedahay maanta maalinta xor- xorriyad diyaar baynu ahayn oo waynu u bislayn dowladnimo mise waxaynu u baahnayn inaynu dowladnimada sii baranno oo inagu u bislaanay sida hadda south africa oo kale ah ay- aynu xorriyadda qaadano mise waxa uu su-aashaas meesha taagan waxaa weye waynu ku degdegnay xorriyaddii inagoo aan dhaqankeedii iyo aqoonteedii iyo nidaamkeedii aqoon baynu ku degdegnay iyo kuma helno Absolutely. Absolutely. waa aragti jirta walaal waa sax si kastoo ay tahay lama sii haysan karin in cadow aad mar walba hoos joogto oo si aad aada u gaartay u gaamurto aad baad umahadsantihiin ee sonkor jaamac iyo cabdulaahi salaamulah dhammaantiin akhyaarta nala socota intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaaban oo cabdilcasiis barrow idin leh nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis barrow oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee fanaanka iskalaaji
sidii dayax nuura sidiina liftiima neecawda sideeda naftayda qabooja
adaa naxariista jacaylka niyadda ku abuuray dhexdeeda adigaa nabdigaygiyo manka nacaybka ka dhowre macahaane
sidii dayax nuura sidiina liftiima neecawda sideeda naftayda qabooja
adaa naxariista jacaylka niyadda ku abuuray dhexdeeda adigaa nabdigaygiyo manka nacaybka ka dhowre macahaane
dareenka nugaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaayay nasiima ku waariye ahow noloshayda
dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshahay nasiima kuwa hartee ahow noloshaydaha
dareenka nuglaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaayay nasiima ku waariye ahow noloshayda
dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshahay nasiima kuwa hartee ahow noloshaydaha
sidii nasriyee banaruuray deqdaay nabaadka sidiisa jacayl runa naacsha
nasiibka naftaada isiiyey ayaan ka jiraaye naxuuska xiisaha ku nuglaada qulubta nusqaanka hilaali waxyeheesha
sidii nasriyee banaruuray deqday nabaadka sidiisa jacayl runa naacsha
nasiibka isiiye naftaada ayaan ka jiraaye naxuuska xiisaha ku nuglaada qulubta nusqaanka hilaali waxyeheesha
dareenka nuglaaday dhegaystayaal codadkaasi waxay ahaayeen iskalaaji iyo kiin jaamac yare waxayna gebagaba u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo
ka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshahay nasiima kuwa har